Africa team. I am James Barton in Washington, wishing that you will have a great week.
subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waa subaxnimo isniina toddobada bisha noofembar sannadka labada kun iyo labaiyo labaatanka afrikada bari saacaddu waa lixdii iyo barhkii subaxnimo waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee v o a somaali com idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socotiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakiya caalamka waxaa ka mid ah shacabka maraykanka oo maalinta berri ee salaasada u dareeraya goobaha codbixinta doorashada xilliga dhexe haddaba waa maxay muhiimadda doorashadani
horta doorashadan nuura waxa weeyaan waa doorasho runtii aad iyo aad indhaha loogu hayo doorashada gaar ahaan dhinaca sanadka ah ciddii maaragtay awoodda ku yeelan lahayd sanadka waayo waa meesha keliya ee lagu kontroolo amaba awoodda marka laga yimaado madaxweynaha waddanka ay taalla waxa weeyaan waa senadka
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mida shirweyne qaramada midoobay aan lagaga hadlayo isbeddelka cimilada ayaa ka furmay magaalada qaahira munaasabad loogu ducaynayey laba saxafi oo ka mid ahaa tobannaankii qof ee lagu dilay qaraxii labaad ee soobe oo shalayta muqdisho lagu qabtay ayaad maqli doontaan sidoo kale qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida aan idiin akhriyo waad labaatan qof ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen kadib markii diyaarad yar oo kuwa rakaabka qaada ay ku dhacday agagaarka harada loo yaqaano victoria ee dalka tanzaniya axaddii shalay diyaaradda oo la sheegay inay saarnaayeen saddex iyo afartan qof ayaa ku sii jeeday gegida diyaaradaha ee magaalada bakuba oo ku taalla waqooyiga dalkaasi diyaaradda dadka saarnaa ayaa lagu sheegay inay kala ahaayeen laba duuliye siddeed iyo soddon qof oo rakaaba oo dad waaweyna iyo ilmo yar waxaanay ku socotay garoonka diyaaradaha ee maga waxaanay ka soo kacday garoonka diyaaradaha ee magaalada daar es salaam sababta shilka diyaaraddaasi dhalisay ayaa loo malaynayaa inay sababtay cillad dhinaca hawada ama cimilada ah oo shalay ka jirtay dalkaasi waxaanay diyaaraddu dhacday iyadoo boqol mitir wax ka yar u jirta garoonka magaalada bukaba oo la filayey inay fadhiisato madaxweynaha dalka tanzaniya saamiya saaluuxu xasan oo qoraal ay dhacdadan kaga hadlayso soo dhigtay barteeda twitter-ka ayaa ka tacsiyadaysay ehelada dadkii ku dhintay iyo dhibanayaasha waxaanay dadweynaha ka dalbatay inay isdejiyaan inta ay baadhitaanadu socdaan hogaamiye mayal adag oo hinduu ah ayaa toogasho lagu dilay meel fagaaro ah magaalada amrita ee gobolka banjaab ee dalka indiya ninka dhintay oo magaciisu ahaa sundhiir suuri oo siddeed iyo konton jir ahaa ayaa lagu tilmaamay hogaamiye xag jira oo aaminsan diinta hinduuga waxaana toogtay xilli mudaharaad uu ka dhigayey qof la sheegay inuu ku jiray goob ay ku cibaadaysanayeen dadka diinta siikha aaminsan booliiska ayaa sheegay ninkii dilkaasi geystay inay goobta ku qabteen baadhitaanada hordhaca ee ciidamada ammaanku sameeyeenna ay muujinayaan inuu sitay hub sharciyeysan oo magaciisa ku qoran suuri oo la sheegay inuu booliisku ilaalinayey markii goobtaasi uu ka hadlayey ayaa aada uga cadhoodeen dadka siikha ah ee goobtaasi ku cibaadaysanayay intaasina dhegaystayaal waxaa ku eg warkii dunida ee caawa wanaagsan ayaanu dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa lixdii iyo afar iyo soddon daqiiqo halka ay washingtonna ka tahay tobankii iyo afar iyo soddon daqiiqo ee habeennimo aynu gudagalno qaybaha idaacaddeenna ee shacabka maraykanka ayaa berri salaasada u dareeri doona goobaha codbixinta doorashada xilliga dhexe ku dhowaad afartan milyan oo ruux oo horey codadkooda u dhiibtay kadib musharaxiinta tartamaya oo gaadhaya boqolaal ayaa ku tartamaya dhammaan shan iyo afartanka kursi ee aqalka wakiilada iyo shan iyo soddon kursi oo ka mid ah aqalka sanadka haddaba muhiimadda doorashadani ay leedahay ayaa nuur xasan nuur waxa uu ka waraystay faarax aw maxamuud maxamed oo ka faallooda siyaasadda maraykanka kuna nool haatan gobolka minnesota
horta doorashadan nuur waxa weeyaan waa doorasho runtii aada iyo aad indhaha loogu hayo doorashada gaar ahaan dhinaca sanadka ah ciddii maaragtay awoodda ku yeelan lahayd sanadka waayo waa meesha keliya ee lagu kontroolo amaba awoodda marka laga yimaado madaxweynaha waddanka ay taallaa waxa weeyaan waa sanadka sanadkana runtii aad hadda waa boqol weeyaan oo waa konton iyo konton middheeridii hadda jirtaa ee codka lagu foodo marka la codeynayo waxa weeye waa madaxweyne ku-xigeenka ayaa badanaaba xisbiga talada hayaa la foodaa ama la codeeyaa markaas halkaasi majorituga amaba inta badan uu maaragtay ay guushu raacdaa qofka markaas madaxweyne ku-xigeenka laakiin hadda sida fafaalaha muuqda xagga siyaasadda hadda dhowr gobol keliya ayaa la rajeynayaa dhinacii guushu raaci lahayd waa xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga waa pennsylvania iyo georgia iyo gobolka isaguna ino nevada iyo arizona adigu shan bay ahaayeen hadda waxaa laleeyahay laba gobol horta midna lama hubo xaaladdu siday noqonayso oo ah pennsylvania iyo iyo georgia waana labada lagu kala baxayo sida aan filayo cidda ay guushu raacdo waa gartay marka saddexda gobol ee aada hadda xustay sida aadka ah loogu tartami doono pennsylvania iyo georgia iyo arizona saadaasha la bixinayo oo ururinta ra'yiga dadweyne iyo warbaahinta ay bixinayaan maxay leeyihiin
horta runtii hadda georgia oo laba nin oo madoowey ay ku tartamayaan waxaa codeynta mar horaa la bilaabay amaba warqado ha lagu diro amaba ha maaragtay inta meelihii lagu codeynaya ha lasii tago waxaaba jirta ilaa hadda laleeyahay ilaa boqolkiiba labaatan codkii dadku weyba sii dhiigteen marka runtii waxay leeyihiin qolyaha maaragtay runtii khabiirka ku ah xagga doorashooyinka ama codeynta waxay leeyihiin waxay u eg tahay in ninkan warnag oo ah dimuqraadi oo haddana kursiga fadhiyey inuu xoogaa inuu hogaaminayo ninkii kubadda footballka loo yaqaano maraykanka caanka ku ahaya madooba walker waxa weeyaan xisbiga dimuqraadigu halkaas ayay rajo ka qabaan xataa arizona waxay leeyihiin waxay u muuqataa inay dhinaca u leecayso dimuqraadiga meeshaase runtii ay hadda madaxweynihii hore madaxweynihii hore ee donald trump iyo labadii madaxweyne dimuqraadiga ee joe biden iyo barack obamaba ay tageen oo ay maaragtay taageerayeen ninka ka tartamayey waxa weeye pennsylvania halkaas ayaa runtii ugu daran
dhanka aqalka wakiilada iyaduna aad baa loogu tartami doonaa oo dhammaan kuraasta maaragtay uu ka kooban yahay aqalka ayaa loo wada tartamaya ahamiyad intee ah ayuu leeyahay yaana loo saadaalinayaa in hoggaanka ama aqlabiyadda ay ku soo baxaan horta sida saadaalishu waxa weeye xisbiga jamhuuriga oo hadda dee laga aqlabiyad badan yahay xagga aqalka hoose waxaa laleeyahay haddii republicanku ay afar cod una helaan waxaa laga yaabaa inay la wareegaan awoodda oo dee intii hore doorashadii hore iyaga ugu jirtayna ay ku guuleystaan oo afar cod oo kale helaan waxa waxa ay u badan tahay inay maaragtay controolaan ama ay la wareegaan maamulka golaha aqalka hoose oo speakerka oo halka kan dee ama afhayeenka golaha wakiilada ay la wareegaan marka taasuna waa meesha runtii iyaduna muhiimadda xagga ay noqoto maamulka dowladda xagga koongareeska runtii waxay dadka miidiyada amaba saxaafadda aada iyo aada maaragtay u falanqeeya waxay leeyihiin inkastoo codaynta lasii bilaabay oo ay muuqato in weli dimuqraadigu ay rajaynayaan inay weli ay aqalka iyagu kontaroolaan hoose waxaa la leeyahay haddana dadkii dimuqraadiga taageeri jiray gaar ahaan dadka laga tirada badan yahay ama madowga ahdo ama sbanishka ahdo ma muujinayaan inay xiiso badan iyo dhalinyarada xiiso badan u hayaan doorashada because dhaqaalaha iyo dhibaatada jirta darteed iyo maaragtay sicir bararka qolyaha kale ee republicanka waxaa dadka taageera gaar ahaan dadka xagga diimaha oo kasoo horjeeday dumarkii sharcigii dumarka ilmahaas kasoo rideeyey waxaa inay runtii aada dardargelin xaggooda ay ka jirto kuna niyadsan yihiin inay maaragtay heli doonaan ay ku guuleysan doonaan labada aqalba laakiin de kolley waxa waxaynu kala ogaanaynaa maalinta salaasadaha
kaasi wuxuu ahaa faarax maxamuud maxamed oo siyaasadda ka faallooda waxa uu waramayey nuur xasan nuur halkaad naga dhegaysanaysaan waa washington magaalada muqdisho waxaa shalayto lagu qabtay munaasabad lagu xusayey looguna ducaynayay allaha u naxariistay cabdilaahi jaamac cali iyo maxamed ciise koonaa oo ahaa laba saxafi oo ka mid ahaa dadkii tirada badnaa ee lagu dilay qaraxii sagaaliyo labaatankii bishii oktoobar ayna dhaaftay ka dhacay iskoyska sooba ee magaalada muqdisho warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste kulankan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan iyo bahda saxaafadda ayaa waxaa xubnihii soo qabanqaabiyey ka mid ahaa cabdinaasir xirsi iille oo ka tirsanaa wariyaashii idaacaddii hoon afriig ujeedka kulanku marka wuxuu ahaa si aan uga ducayn lahayn allah u naxariistee laba wariye oo nooga shahiiday qaraxii soobe ka dhacay sagaalabatankii bishii oktoobar ee lasoo dhaafay labadaas wariye oo kale ahaa cabdullaahi jaamac cali iyo maxamed ciise koonaa labadaas wariye siyaabo kala duwan ayay ugu geeriyoodeen qaraxaasi cabdullaahi jaamac oo hoonafir ka shaqay jiray dibaddoo ka yimid london oo ka yimid muddo shan iyo toban sana dalka oo ka maqnaa wuxuuna uga baxay amni darrada ka jirta magaalada muqdisho nasiib darro wuxuu u yimid hooyadiis oo shan iyo toban sano aanu arag marka arrintaa darteeda ugu sarabtay magaalada muqdisho laakiin nasiib darro qaraxii soobe ayuu ku geeriyooday isagoo waddada maraya maxamed ciise isna wuxuu ahaa nin dhallinyara isna oo magaalada muqdisho caanka ahaa qaraxi kood markuu dhacay ayuu isna wuxuu ahaa nin bulshadu adeegayey wuxuu soo doonay ribood inuu shacabka soo adeego marka qaraxi labaad uu ku geeriyooday wariyaasha aqoonta fog u leh saxafiyiinta geeriyoota ayaa waxaa ka mid ah maareeyihii hore ee tiyaatarka qaranka maxamed abuukar maada allah u naxariisto cabdulaahi jaamac cali cadaawe iyo maxamed ciise koonaa cabdulaahi jaamac aqoon dheer ayaa un leeyahay waxaan ka wada shaqaynaynay warbaahintii hoon afriik sannadii laba kun iyo toddobadii ayaa isugu keen dambeysay xilligaasi oo uu dalka amni darro uga ceraray waxaan xasuustaa cabdulaahi markuu baxayay inuu igu yidhi maxamed maan sii raacno hase haatee waan uga cudurdaartay markaasi duruufo ii gaar ah oo i haystay aawadeed oo aan ii saamixayn inaan anna dalka ka tago ayaan uga cudurdaartay laakiinse nasiib darro cabdulaahi dhowr iyo toban sano kadib amni daradii uu dalka uga cararay darteed inuu haddana ugu geeriyoodo ayaa waxay tahay midda caloolxumada ah oo runtii qof walbaba urkutaallada ku reebtay waxaa haystaa arrinta kale ee xanuunka sii leh in hadda geeridiisa aan nolol iyo geeri midna lagu sheegin balse markii sidii wax u dhaceen la fiiriyey aan u niyeysanay inuu ka mid ahaa dadkii halkaas ku baxay oo dhowr iyo toban qof gaaraya kuwaasoo xataa aan meydkooda la arkin maxamed ciise koonaa isna allah u naxariisto wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah saxafiyiinta jiilka cusub ayuu ahaa runtii meelna kamaan wada shaqayn laakiin xogtiisa iyo xirfadiisa ayaa ahaa midaan kor kala socday nin dhallinyaro ah oo wuxuu ahaa mustaqbal fiican leh guddoomiyaha akadeemiyada dhaqanka iyo suugaanta cabdulqaadir nuur xuseen maax oo horay uga tirsanaa wariyaashii idaacadda hoon afriig ayaa ka warbixiyey mudnaanta ay leedahay in la garab istaago qoysaska ay ka baxeen labada wariye kulankii ducada ahaa ee lagu qabtay xarunta akademiyada waxay ahayd runtii kulan loo baahnaa ayuu ahaa dadkii soo qabanqaabiyeyna aad baan ugu mahad celinayaa waxaan isleeyahay aad iyo aad bay u habboon tahay in bulshadu sidaa ay qaybo ama baxo ama kooxo isku xirfada ay isugu xirnaato aad iyo aad bay u wanaagsan tahay cabdullaahi jaamac anigu waan isnaqaanay aad iyo aad baan saaxiib baan ahay nin afgaaban oo akhyaara oo ehludiina oo fiican oo qofka muslimka ah tilmaamihiisa leh maxaa yeele qofka muslimka oo qofka afkiisa iyo adinkiisa laga nabadgalo ayuu ahaa aad iyo aad baa runtii qof wanaagsan uu ahaa labada kun iyo toddobadii markuu nairobi u qaxay aniguna hargeysaan u qaxay oo meesha waan ka qaxno aad iyo aad dhibaato iyo nabad la-aan baa ka jirtay magaalada muqdisho waxaan leeyahay dadkii ay ka tageen yaan la moogaanin xuska maanta ayay ku ekaanin arrinta waxaan leeyahay ha laga warhayo qorshe ha loo sameeyo mustaqbalkooda ah ilmaha agoonta ah ee labadooda ay ka tageen xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano fesaj faarax cumar nuur ayaa soo hadal qaaday tirada wariyaasha ilaa iminka qaraxyada ku geeriyooday
wariyaasha soomaaliyeed waxay kala mid yihiin dadka kale soomaaliyeed ee dhimanaya maalin walba oo qaraxyada iyo dilka loo geysanayo marka haddii iyaga ay badnaanshahooda haddii la arkay waxaa waaye waxay kala mid yihiin askartoo kale iyo dadka gurmadka sameynaya oo markaas qaraxyada labaad maarata ay ku dhacayaan wariyaashana waa kuwa mar walba sameeya markay qarax dhacaa inay kasoo waramaan isku dayaya haddana maaragtay qaraxyo labaad oo meesha yaalla inay haddana ku dhintaan iyagoo kii hore tebinaya arinta dhibaatada haysata qaraxyada horta waa haddii la fiiriyo afar iyo toban weriye yaa inta la xusuusan yahay marka laga soo bilaabo shamow kuwa baabuurtooda qaraxyada ku dhinteen iyo kuwa maarata hoteelada ku dhintayba afar iyo toban weriyaa maaragtay hadda la xusuusan yahay kuwa dhaawacna waa jiraan kuwa maaragtay oo toos loo dilayna waa iska jiraan marka dhibaatada waxaa waaye weli intii hadda ka horeysay aada loogama foojignaanin sanadii ku dambey waa jireen dad oo wax la sisiinaya caruurtoodii aqoontii ay ka tageen laakiin hadda baroordiqdii galabta kolaa la sameeyey waxay ahayd wax aada dadka usoo jiidanayay oo aada fikrad fiican laga helay oo ah maaragtay caruurtaasi bal in muxuu ahaa la damaanad qaado oo ay helaan waxbarasho iyo maaragtay nolol qoyskii ay ka tageen intii uu soconayey kulanka loogu ducaynayey wariyaashii ku geeriyooday qaraxii sagaal iyo labaatankii oktoobar ka dhacay isgoyska soobe ayaa waxaa iyadoo magaalada london ku sugan qadka taleefonka soo gashay shukri xasan siidow oo ah xaaskii uu ka geeriyooday allaha u naxariistee weriye cabdulaahi jaamac cali waxayna iyadoo ilmeynaysa si kooban uga warbixisay waayihii wacnaa ay isla soo qaateen saygeeda iyo kaalintii uu uga jiray qoyska taasoo dareen murugo leh ku dhalisay dhammaan dadkii goobta fadhiyey xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waa hagaag dhegaystayaal xaatana masar magaalada sharmasheekh ee dalka masar waxaa xaddii shalayta ka furmay shirweynaha toddobiyo labaatanaad ee qaramada midoobay oo sanad walba lagaga hadlo wax ka qabashada isbeddelka cimilada shirkan waxaa ka qaybgelaya hogaamiyeyaal kala matelaya boqol iyo labaatan waddan oo dunida ka mida warbixintan waxaa qaahiro ka soo diray wariyaha v o we xuseen cismaan saxnuuni
magaalada loo dalxiis tago ee sharmal sheekh ee dalka masar waxaa ka furmay shirka cimilada ee toddoba iyo labaatanaad oo ay martigelisay dowladda masar kaasoo looga arinsanayo arrimaha isbeddelka cimilada xilli qaramada midoobay ay ku boorinayso waddamada ka qaybgelaya shirka in ay yeeshaan wadaxaajood taariikhi ah si loo yareeyo qiiqa kaarboonka shirkan ayaa socon doona muddo saddex iyo toban maalmood ah waxaana ka qaybgelaya wakiilo ka socda ilaa iyo laba boqol oo dal inka badan boqol iyo labaatan ka mid ah madaxda dowladaha caalamka ayaa ka qaybgelaya shirka looga hadlayo isbeddelka cimilada adduunka ee ka socda magaalada sharmal sheekha kuwaasoo lagu wado in hadallo ay ka jeediyaan maalmaha isniinta iyo salaasada shirmadaxeedkan ayaa waxaa khudbad ka jeediyey madaxa shirka isbeddelka cimilada masar simon stila iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda masar al sayid saamix shugri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka masar saamix shawri ayaa loo doortay inuu shir guddoomiyo shirka inta uu socdo waxa uuna khudbadiisa ku furay hadal uu uga mahad celinayo wasiirka isaga ka horeeyey ee masar allok sharma oo ahaa guddoomiyihii shirka isbeddelka cimilada ee lix iyo labaatanaad iyo kooxdiisa dadaalka ay muujiyeen inta uu socday shir madaxeedkii hore ee lagu qabtay boqortooyada ingiriiska saamix shukri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka masar waxa uu ugu baaqay dalalka ka qaybgelaya shirkani inay muujiyaan kalsooni inta lagu guda jiro wadahadallada dhacaya labada toddobaad ee soo socda isagoo yidhi ma ahan wax lala yaabo in shirka sanadkani la qabto adduunka oo markhaati u ah khalalaaso siyaasadeed laakiin caqabadahaasi waa inaysan sabab u noqon buu yidhi in dib loo dhigo dadaalada wadajirka ee lagula dagaalamayo isbeddelka cimilada haddaba cabdiraxmaan isxaaq shangax oo gorfeeya arrimaha carabta iyo caalamka ayaa faahfaahin ka bixinaya muhiimadda uu xambaarsan yahay shirka looga arinsanayo isbeddelka cimilada ee ka furmay waddankani masar waxay sii waamaadsan tahay muhiimadda uu xambaarsan yahay shirkan looga hadlaayo isbeddelka cimilada ee dalka masar saan la soconno xuseen xilliyadii dambe adduunka waxaa la soo diristay saameyn markaasi kaga imaaday isbeddelka cimilada haddaan tusaale usoo qaadanno dowladaha markaa reer galbeedka sida dabiiciga ah cimiladooda waa waxay ahaayeen kuwa iska qabow ah laakiin isbeddelka cimilada adduunka ka dhacay waxay keentay in dowladahaasi tembereturkooda heerkulkooda waayihii dambe aad yani u sarmaray uu ahaa kuwa aad u kulol meelaha qaar waxaa ka jiray fatahaada darnaa ka jiray meelaha qaar waxaa ka jiray keemaha oo gubanaayay marka dowladaha hodanka ama ferriswalk loo yaqaano waxay hoosta ka xariiqeen shirkan shirkii kaga horeeyey ee cop lagu qabtay dalka scotland in isbeddelka cimilada ay saameynteeda koowaad ay tahay wasaqeynta hawada shirkan marka wuxuu ugu duwan yahay shirkii hore shirkii hore wuxuu ahaa mid ku eg ama ay markaasi lagu casuumay keliya dowladahaas hodanka laakiin shirkan hadda waxaa ka qaybgeli doono guud ahaan dowladaha caalamka oo shir heerkiisu sareeya waaye waxyaabaha ugu la adkeyn doonaa waxay ka mid taha waxaa ka mid ah in caalamka tembereturka caalamka oo sii kacaayo heerkulka uu sii kululaanayo in lagu celiyo xaddiga ah hal dhibic shan digrii in lagu celiyo shirka isbeddelka cimilada ee toddoba-iyo labaatanaad waxaa khudbado muhiim ah ka jeedin doona diblomaasiyiin iyo aqoon-yahana uu ka mid yahay masar hosing lee oo ah guddoomiyaha guddiga isbeddelka cimilada ee dowladaha caalamka shirkan ayaa ku soo aadaya xili dunida ay ka dhacaan sanadkii ugu dambeeyey dhibaatooyin dabiici ah oo dhinaca isbeddelka cimilada ah sida daadadka qaaday dalkaasi baakistan iyo dalal kale oo dunida ka mid ah cabdiraxmaan isxaaq shangax ayaa mar kale ka hadlaya waxa uu ka dhigan yahay xilliga uu ku soo beegmay shirka looga arinsanayo isbeddelka cimilada xilliga uu ku soo aaday shirkan waxaad u malaysaa in la soo dedejiyey taasina waxaa keenayso saameynta isbeddelka cimilada uu ku reebtay dhinaca deegaanka ama bii-ada dowladaha caalamka guud ahaan waxay ahmiyad gaar ah ay siiyeen ama xataa hay-ado gaar ay u saareen arrimaha bii-ada iyo isbeddelka cimilada waayo saameynta uu reebtay meelaha qaar waa africa markii laga hadlaayo wuxuu ku dhuftay abaaro daran iyo jafaaf oo weliba waxaa umaysaa in in muddo ah africa haddii uu roobab ka diin dalalka guud ahaan meelaha ku daayana waxaa waaye wuxuu ku reebtay fatahaado aad u daran meelaha dowladaha hadda hodanka ah wuxuu ku reebtay ayaga laftigooda gubasho dhanka keymaha ah fatahaado daran laftooda ku reebtay meelaha qaar cimladooda waa kullaadeen marka wuxuu ku soo aaday shirkan xilligii ugu munaasabsanaa ama xilligii ugu muhiimsanaa ee la qaban lahaa shirkan dowladaha caalamkana waxay garawsadeen in markaasi ahamiyad gaar ah ay iska saaraan ama ay iska kaashadaan sidii wax looga qaban lahaa isbeddelka cimilada ee saameeyey guud ahaan caalamka shirkii ugu dambeeyey ee cimilada ayaa ka dhacay magaalada glasgow ee dalka britain sanadkii hore kaasoo lagu heshiiyey arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin joojinta isticmaalka dhuxusha iyo joojinta jarista dhirta iyo yaraynta qiiqa soddon boqolkiiba marka la gaaro sannadda labada kun iyo soddonka xuseen saxnuuni v o a kahira
aad buu mahadsanyahay xuseen saxnuuni haatana talyaaniga dowladda waddanka talyaaniga ayaa ogolaatay in la samato bixiyo boqoliyo sagaaliyo toddobaatan qof oo muhaajiriina markabsiday uu ku soo xidhay magaalada xeebta ee sicily markabkan ayaa la ogolaaday in laga soo dejiyo caruur da-doodu ka yartahay lixiyo toban jir warbixina mirahaasi ku saabsanna waxaa london ka soo diray wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
dowladda talyaaniga ayaa dhinaca kala diiday inay saddex markab oo sida ilaa sagaal boqol oo muhaajiriin ah ay ku soo xidhaan dekedahooda kadib markii codsi uga yimi maraakiibtaasi dowladda midigta fog ee talyaaniga ayaa ka xidhay dekedaha dalka maraakiibta muhaajiriinta ka badbaadisa badda ee aanay dowladdu maamulin waxaanay amartay in wadamada calamada maraakiibtaasi sitaan ay geeyaan muhaajiriinta ay sidaan dadkan ay iminka ogolaadeen ee markabkan saaran ayaa waxaa la sheegay inay ogolaadeen oo keliya caruurta da-da yar iyo dadka u baahan taageerada caafimaadka ee degdega ah saraakiisha ka mas-uulka ah maraakiibta muhaajiriinta badbaadisa oo jarmal ah ayaa sheegay in marka la eego shuruucda caalamiga ah dadka ay soo badbaadiyeen oo dhamme ay xaq u leeyihiin in laga badbaadiyo badda oo loo fasaxo maraakiibta inay dekadaha ku xidhaan mas-uulka keliya ee nin madow ah ee ka tirsan golaha baarlamanka talyaaniga oo magaciisa la yidhaahdo abubakar soomahoro ayaa markabkan iyo muhaajiriintii saarnayd kula kulmay dekeda katania isagoo ku tilmaamay xidhitaanka dekadaha ay dowladdu xidhay wax laga xishoodo dowladan midigta fog ee talyaaniga ayaa tan iyo intii ay xukunka la wareegtay soo saartay sharciyo cusub oo la xidhiidha muhaajiriinta sida ay ii sheegtay muno cali maxamuud oo ah wariye soomaaliyeed oo degan magaalada ruume ee dalka talyaaniga mahadsanid walaa cabdi xaafid sidan uda ogsoonnahayba dowladda cusub ee dalka talyaaniga waa dowlad midig fog ah waa dowlad ay isku bahaysteen axsaab xag jir ah marka tan iyo intii ay xukunka dalka ay la wareegeen waxay soo saareen sharciyo badan oo kala duwan sharciyadaas oo laakiin intooda badan aanay ahayn kuwo weli hirgalay ama la ansixiyo marka laga reebo sharcigan la xidhiidha dadka soogaleytiga oo aada moodid iminka inay isaga si toosa ay u hirgelinayaan sababtoo ah maalmo u dambeysay sidan la wada soconno waxaa jiray saddex markab oo ku sugan badda talyaaniga saddexdaa markab oo ay dowladda talyaaniga u diiday inay dekadahooda ay kasoo xidhaan marka howlwadeenada markabkaas ayaa dowladda talyaaniga kusoo qayla dhaanshay iyagoo leh dadka aanu sidno intooda badan waa caruur iyo haween iyaguna waxay u baahan yihiin daryeel caafimaad oo degdega sidoo kale waxaa gabaabsi naga ah cunadii biyihii iyo wax kastaanu markaa ugu deeqaynay marka noo ogolaada inaan xeebihiina aan kasoo xidhanno hase ahaatee dowladda talyaaniga taas ama codsigaas way iska dhaga martay waxaase si toos u qaraacday jarmalka iyadoo leh jarmalow halkaa waxaa jooga saddex markab saddexdaa markab mid kamid ah calankiina ayaa ka babanaya halka labada kalena uu ka babanaya calanka holland marka idinka ayaa soo badbaadiyey waa calamadiinii waa markabadiinii idinka ayaayna tahay inaad dadkaa qaabishaan anagana haddaan talyaan nahay hanaga sugina inaan ogolaano inay dadkaasi kusoo xidhaan ama markabadaasi kusoo xidhaan dowladan iyo xeebtan talyaaniga wasiirka arrimaha gudaha ee talyaaniga mateo beantedosi ayaa sheegay in markabka sida muhaajiriinta loo ogolaanayo inuu dekada ku xidhnaado oo keliya inta laga dejinayo caruurta iyo dadka u baahan taageerada caafimaadka arrinkan ayaana yimi kadib markii dowladaha jarmalka iyo faransiisku la xidhiiraan talyaaniga oo ay ka codsadeen inay ogolaadaan in muhaajiriintaasi markabka laga dejiya qaar ka mid ahna ay geyn doonaan wadamadooda oo ay iyagu qaabili doonaan maraakiibta kale ee uu ka mid yahay markab sita calanka norway oo sida shan boqol iyo labayo toddobaatan muhaajiriin ah iyo markab sita calanka holland oo ay saaran yihiin saddex iyo sagaashan muhaajiriin ah ayaa gaadhay biyaha magaalo xeebeedka sicily dabayaaqadii toddobaadkan ilaa iminkana looma ogolaan inay dekadahaasi ku xidhaan waxaa kale oo lagu soo waramayaa inay biyaha baddu kacsan yihiin ayna jiraan dabaylo xoogani markab kale oo ay maamusho hay-adda samafal ah oo yurub laga maamulo oo ay saaran yihiin laba boqol iyo afar iyo soddon muhaajiriin ah ayaa ku sugan biyaha caalamiga ah ee u dhow talyaaniga mas-uuliyiinta markabkaas ayaa codsaday inay kusoo xidhaan dekadaha talyaaniga mid ka mid ah laakiin ilaa iyo iminka fasax kama ay helin dowladda rooma cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london
guud ahaana dhegaystayaal idaacadeedii subaxnimo ee saakii caalamka waxaa ugu dambeeyey warbixintaasi uu nala socotiinayay cabdixaafid cawil ismaaciil halkaad nagala socoteen waa v o a washington intaynu mar kale hawada ku kulmaynana waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo subax wanaagsan